galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin axad ah bisha juun waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggayaga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan heshiiskii ay shalay wada galeen soomaaliya iyo etoobiya
waa jaarkeennu ma guurayaan innaguna jaarkoodii baan nahay ma guurayno markaa su-aasha imanaysaa meesha waxaa weeye sideen u wada noolaannaa sideen u shaqaysannaa oo sideen dadkeenna soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka xabashida ee maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabannaa wixii sbasifiga ay iyagu doonayaan ama inagu doonayno dee dowladdeenna iyo dowladda etoobiya ka wada hadli doona waxaa kaloon idiin haynaa dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo isla mawduucaasi ku saabsan kenya oo shaacisay dagaal ka dhana musuq maasuqa iyo qodobo kale marka horese warkii dunida qof isa soo miidaamiyey ayaa toddobiyo toban qof ku dilay konton kalena ku dhaawacay bariga dalka afghanistan maalin kadib weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay isla deegaankaasi xilli ay askarta dowladda iyo taalibaanku u wada dabaaldegayeen heshiis xabad joojina oo ay gaadheen xilliga ciidulfitriga weerarka maanta ayaa ka dhacay bartamaha magaalada jalaalabaad caasimadda gobolka nangarhar halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda halkaasi waxaa si wadajir ugu dabaaldegaya markii qaraxu dhacay askarta iyo maleeshiyada taalibaanka maalintii ugu dambeysay ee la xuso ciidal fidriga ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda maalin ka horna maleeshiyada daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo shan iyo labaatan qof ku dilay duleedka magaalada jalaalabaad saraakiisha amniga ayaa v o a u sheegay in ciidamada amniga maleeshiya taalibaan ah iyo dad rayid ah inay dhibaata ka soo gaadhay qaraxaasi gobolka nargarhaar waa halka uu ku yaalo saldhigyada ugu waaweyn ee maleeshiyada daacish waxayna ka soo qaadaan weeraro istaba joog ah oo ay ku jiraan kuwa ismiidaamin oo ay la beegsadaan ciidamada dowladda iyo dadka rayidka laba markab oo mid ka mid ah uu yahay anquirers oo ah markab ay leeyihiin dhakhaatiirtaan xuduudka lahayn oo muhaajiriin ay badda ka soo badbaadiyeen loo diiday inay ka degaan dekadda talyaaniga ayaa maanta soo gaaray dalka sbain mid saddexaad oo sida kan labaad oo kale isna sida qaar ka mida muhaajiriinta ay soo badbaadiyeen dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu xilli dambe oo maanta ku soo xirto isla dalkaasi sbain dhakhaatiirta oo sheegay in ay soogalootiga aad u tabaalaysan yihiin ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada valencia ee dalkaasi waxaana lagu soo dhoweeyey calaamada ay ku qoran yihiin gurigiina ku soo dhowaada sida ay madaxda valencia sheegtay muhaajiriinta ayaa ka kooban afar boqol iyo konton rag qaangaar ah siddeetan haweena iyo kow iyo toban carruur ah oo ay da-doodu ka yar tahay saddex iyo toban jir toddoba ka mid a haweenka ayaa ah kuwo uur leh
khilaaf qoto dheer oo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel iyo wasiirkeeda arrimaha gudaha oo mucaarad ku ah siyaasaddeeda ayaa halis ku ah dowladda wadaagga ay hogaaminayso haweeneydaasi dowladdaasi oo la sameeyey horraantii sanadkan arrintan ayaa soo baxday kadib markii xisbiga christian social union oo ka mida dowladda wadaagga ay dalbadeen inay dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda waddankaasi ilaa iyo haatan oo maanta axadana ma muuqato labada dhinac cid ka laabanaysa mowqifkooda inay jirto khubarada ayaa sheegay in merkel ay danta ku qasbi doonto inay shaqada ka cayriso wasiirkaasi mucaaradka ku mucaaradada furan kala hor yimid siyaasadeeda haddii uu ku adkaysto in dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda merkel ayaa la sheegay inay ka cabsi qabto in tallaabadaasi haddii ay qaado ay wadamada kale ee midooda yurubna ay qaadi doonaan tallaabo taasi lamid ay qaxootiga ka celin doonaan xuduudahooga sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa soo galay qaaradda yurub laba milyan iyo afar boqol oo kun taasoo tirada dadka ku nool wadamada midooda yurub ka dhigtay korna u qaaday ilaa afartan milyan oo qof gaar ahaan waa dadka qaxootigaeh hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee human right watch ayaa ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ogeysiiyaan kooxaha isku haya dagaalka ka socda dalka yemen khaasatan agagaarka magaalada xudeyda in ciddii is-hortaagta gargaarka loo wado dadka tabaalaysan ay wajihi doonaan cunaqabatayn sahra lee watson oo ah u hadashay hay-adda ayaa sheegtay in isbahaysiga duulaanka ah iyo xudeediyiintuba ay caadaysteen inay ku xadgudbaan sharciyada dagaalka dhanka kale madaxa hay-adda qaxootiga ee norway christopher manzima ayaa sheegay in mar kasta oo ay duqeyni ku soo dhowaato magaalada ay sii kordhayso khatarta in shacabka dhibaato xoog leh ay ka soo gaarto khamiistii ayay ahayd marka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay digniin u direen dhinacyada isku haya dagaalka xudeyda si ay albaabada ugu furaan dadweynaha gaaraya lix boqol oo kun oo ku nool magaalada gudaheeda
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay kadib kulankii ay yeesheen hogaamiyaasha soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxaa ka mid ahaa qodobo ay ku jiraan maalgelinta afar dekedood iyo weliba furashada qunsuliyado iyo wadaagista heshiisyada kale heshiisyada kale ee diblomaasiyadeed iyo weliba inay si wadajir ula dagaalamaan dhinaca argagixisada haddaba maxay yihiin muhiimadda ku jirta qodobadaasi iyo faahfaahintoodaba ayaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uu hordhigay doctor axmed maxamed khayre oo shahaadada b h d-ga ku qaatay qawaaniinta caalamiga
war murtiyeedka laga soo saaray kulankii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya iyo madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka koobnaa qodobo fara badan macnaa qodobada qaar waxay u baahnaayeen in la caddeeyo qaar oo su-aalo fara badan dhalinayana waa jiraan an waxay ila tahayna inay ku jiraan xataa qaar khatar ku noqon kara madax bannaanida dalka soomaaliya marka haddii aan rabno qodobadaas mid mid ayaan u kor istaagi karnaa inta aanan marka aanan qodob qodob u gelin waxaan dhihi lahaa inay muhiim tahay kulankan shalay iyo warmurtiyeedka ka soo baxay waxa uu daba socday kulan hore oo madaxweynaha dalka soomaaliya uu ku tegey saddexdii ilaa shantii bishii maajo labada kun iyo toddobayo tobankii dalka etoobiya magaalada adisababa kulankaas waxaa laga soo saaray warmurtiyeed warmurtiyeedkaas waxaa ka mid ahaa qodob ah labada dal inay isku raaceen in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo la saxiixay lana dardargeliyo nidaamyadii iskaashiga oo jiray macnaha marka heshiisyadaas lama cadaynin waxay yihiin ma heshiisyadii dowladihii hore galeenba ma heshiisyo maamul hogaamiye kooxoodyadii lala galay miya lama cadayn markii arrimahan caalamiga laga hadlayana waxaa muhiim ah waxa lagu heshiinaya iyo waxa laga hadlaya in la caddeeyo marka sidaas waxay yidhaahdeen sidaas daraaddeed si loo hirgeliyo heshiisyadii hore waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin in la abuuro guddi oo iskaashi oo heer caalami ah oo guddi iskaashi oo heer sare ah oo labada dal ay yeeshaan inay sameeyaan markaad marka u timaadid warmurtiyeedkii shalay ay soo wada saareen labada hogaamiye waxaa ku jira qodob oo arrinkaas xoojinaya ama daba socda macnaa tusaale ahaan qodobka saddexaad oo warmurtiyeedka shalay waxa uu leeyahay labada hogaamiye waxay soo dhoweeyeen samaynta guddiga iskaashiga oo isku dhafka ah oo heer wasiir ah hadda awal heer sar u ah hadda waxaa inuu heer wasiir yaha la caddeeyey oo shaqadiisuna tahay horumarinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal macnaa guddigan marka oo heerka sare ah shaqooyinka u qabanaya waxaa ka mid ah hirgelinta heshiisyadii hore oo sida aan sheegay aan caddayn oo la rabo in la caddeeyo heshiisyadaas waxay yihiin qodobkan la leeyahay heshiisyadii hore heshiisyadii jiray ha lasii xoojiyo meelaha qaar dood bay keeneen tusaale ahaan waxaad og tahay in heshiisyada qaarkood ay gaareen dowladihii kumeel gaarka qaarkood maamul goboleedyo marka maxaa ka dhalan kara marka loo eego qawaaniinta caalamiga aniga waxay ila tahay in la caddeeyo oo baarlamaanka iyo dowladduba macnaha gadaal loogu noqdo layidhaahdo heshiisyadan oo guddigan oo isku dhafka oo heerka saraha uu hirgelinayo heshiisyadu maxay yihiin heshiisyadaanu ma yihiin heshiisyo oo dowladihii hadda oo jiro dambe ay hirgeliyeen oo ay galeen oo la fulin karo iyadoo marka waxa aad guddiga u samaysanayso oo aad hirgelinaysa aad og tahay horeyaa u socon kartaa laakiin haddii arrin daboolan oo saasoo kale ah hadhowta waxaa laga yaaba heshiisyo fara badan oo ama hogaamiye kooxeedyadii ama maamul goboleedyada ama dowlado kale oo kumeel gaar ah oo weliba ciidamada etoobiya markay meeshan joogeen la galay inay khuseeyaan marka marka arrintaas waxaan u baahannahay in la caddeeyo arrinta quunsuuladahoo kale ayaa lagu xusay heshiiska ama urmurtiyeedka in labada dowlad isdhaafsadaan markaad fiiriso soomaaliya xilligan ma u diyaarsantaha inay quunsuulada ka furato gudaha ethoobiya ethoobiyase saameynta leeg bay ku yeelan doontaa haddii quunsuulad ay ka furato maamulada jira hadda tani waxay ila tahay qodobka afaraad oo warmurtiyeedkan ayaa waxa uu leeyahay hal mid oo sharci ahaan haddaan caddeeyana macnaha hadda tusaale ahaan luuqadda uu ku qoran yahay warmurtiyeedku markaa fiirisid een qawaaniinta caalamiga markii la fiirsho heshiis ahaana loo fasiri karaa macnaha macno ma lahan markii qawaaniinta caalamiga la fiirinayo cinwaanka aad siiso een heshiiska macnaha haddaad tiraahdo is- isfaham waa isfaham haddaad tiraahdo warmurtiyeed haddaad tiraahdo xataa eh, qoraalka laga sameeyey kulankii waxaasoo dhan waxay noqon karaan heshiis caalami ah macnaha marka oo luuqadda ku qoran inta badan waxay tahay labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen labada hogaamiye waxay isla garteen ayaa ku qoran ani marka waxay ila tahay inay heshiis ahaan oo kale arrinkan eh, inay noqoto oo laga yaabo oo in aad uga taxadarna tahay arrinka markaan u imaado oo oo- oo qodobka afaraad oo qoraya in oo qu- xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado labada dalba ay ka samaystaan magaalooyinka waaweyn oo labada dal macnaa aniga waxay ila tahay arrinkaas in si fiican looga fiirsado waa tan koowaad een annaga hadda hal safaaradan adisaba ku leenahay ayaa laga yaabaa inaan ku dhibannahay bixinta qarashaadkeeda iyo soomaaliyana hadda sidaan dareensannahay ma ku tala jirto magaalooyinka etoobiya inay qunsuliyado iyo xafiise ka furato laakiin aniga waxaan isleeyahay ujeedka qodobkaanu inuu noqon karo een- een maa- maamul goboleedyada etoobiyaanka oo qaar hadda wakiillo u joogaan in loo helo sharciyad oo tusaale ahaan ama maamulada kale oo hadda tusaale maamulka madax oo somalilan oo yidhi waa madax bannaannahay oo wakiil u joogo eh, puntland oo wakiil joogo maamul goboleedyada kale xarumahooda oo wakiillo ay ka fura karaan macnaha marka maadaama dowladdii oo soomaaliya ina awood ay ku dabagasho oo awood sirdoon iyo awood kale ayna lahayn macnaha aniga ilama saxsana in dal shisheeye oo weliba taariikh dheer naga dhexayso in loo ogolaado inay xaafiis meelahaas ka furtaan oo annagoo aan wax saamayna ku yeelan karin oo haddii xataa qalad sameeyaan aan sixi karin macna marka waxay ila tahay tallaabo wakhtigeeda ka soo hormartay inay tahay Waan gartay. Eh, qodobka toddobaad ee warmurtiyeedku aad buu isha loogu hayay meelaha qaar eh, dadku ay ka hadleen xildhibaana aragtooda ka dhiibtay eh, baraha bulshada arrimaha dekedaha afar dekedood baa lagu soo hadal qaaday iyo sidoo kale sii wadidda heshiisyadii hore oo dabcan iskaashiyada la xiriira qodobkan haddaan dul istaagno maxaa kaaga muuqanaya
ani waxay ila tahay markaad fiirisid een, qaabka loo qoray een, qodobkan qodobka toddobaad Een, waxaa la leeyahay een, waa si- waa in la soo jiito lana s- loona sii wado maalgelinta shisheeye oo labada eh, dal iyo geeska afrika macnaa aniga waxay ila tahay marka maalgelinta shisheeyuhu ay dalka etoobiya ku samaysanayaan hadda annaga mana na khusayso oo hadda imaaraadka u dambeeyey heshiisyo badan waa kuwii la gelayay eh, dowladda etoobiya nagalamana tashadaan mana u malaynayan inay nagala tashanayaan laakiin arrinka hadda laga hadlaayo oo qodobkaanu khuseeyo macnaha waa dekedaha soomaaliya iyo maalgashiga hadda dowladda imaaraadka oo u dambeysay iyo shirkadahooda ay ku samaynayeen ha la sii wado marka la leeyahay ha la soo jiito kuwo cusub hana la sii wado kuwii jiray macnaha waxaa moodaa marka sharciyeyn heshiiskii hadda uu baarlamaanka ka hor imaanayey oo oo dekedda barbare lagu samaynayey heshiiskii oo oo dekedda boosaaso iyo dekedo kale oo laba dekedooda kaloon la cayimin in la sameeyo macnaha marka waxaa kaloo qodobkaas ku jira hala maalgashado annaga soomaali ahaan haddaan dalka soomaaliya aan dekeda maalgashanayno een qofna kalama tashanayno mana aha inaan qof kala tashanno waa madax bannaanida oo dalka ayaa waxay na siinaysaa inaan samayn karno waa inaan heshiis annaga gudaha iyaga ah oo maamulada iyo dadka aan samaysano weliba waxay ku sii dareen qodobkaas labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen in si deg dega loo dhiso guddi farsamo macnaa si deg dega kelimadaasaa lagu daray oon qodobada kale ku jirin macnaha oo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo arrimahaas ka- oo ka shaqeeya qorshahan weyn ani marka waxay ila tahay inay uun tahay sharciyeyn la sharciyeynayo heshiisyadii hore u jiray iyo macnaha laga way ka yaabo mid tahay eh, mamnuucidii eh, db wall macnaha in ay ka hor imaanayso marka arrinkan oo ay xagaldaacin ku noqonayso go-aankii baarlamaanka oo uu ku diiday een, eh, heshi- eh, shirkadda oo imaaraadka oo d b wall macnaha marka aniga waxay ila tahay heshiis macnaha heshiisyada qaabkan loo qorayo iyo oo- oo macnaha oo la sharciyeynaayo arrimo aad adigu faraha ka baxsan oo aad saamayn ku lahayn macnaha inay eh, qorshe oo aan laga fakarin tahay heshiiskana sida guudba marka asaga dhan fiiriso iyo luuqadan ku qoran yahay dareen ahaan waxa ay galay in oo heshiis etoobiyaanku soo qorteen oo soomaalidu aysan wax badanba aysan ku darsan inuu inuu yahay macnaha oo meelo badan oo hadda oo qodobo aan muhiimad badan hadda aan lahayn laakiin qaabka loo qoray hadday soomaalidu wax ku darsan laheyd laga yaaba inay si kale u qori laheyd ani marka waxay ila tahay arrimahan dekadaha macnaha baarlamaankii oo soomaaliya oo oo tusaale ahaan ka horyimid in si fiican looga fakaro oon lagu degdegin
ugu dambayntii maxaa tala ku soo jeedin lahayd adoo soo koobay
aniga waxay ila tahay laba arrinoodaan dhihi lahaa midda koowaad ra-iisul wasaaraha hadda etoobiya tallaabooyinkan wanaagsan oo u bilaabay oo eritreya uu nabadda ugu baaqay jabuuti tegey waddamada deriska dhan tegey oo uu dibhabaynta wado anigu arrin inay wanaagsan tahay ila tahay laakiin markaad fiirisid etoobiyaanka siyaasadday kula dhaqmaayeen dalka soomaaliya oo labaatan iyo toddobadii sano oo lasoo dhaafay soomaalida hadda annaga hadal wax ma noo taraayo waa inaan aragno in ay dowladda etoobiya iyo ra-iisul wasaaraha cusub ay go'aansadeen inay siyaasaddii oo faragelinta iyo la dhaqanka maamulada sida goonigoonida loola dhaqmaayo iyo weliba oo faragelinta siyaasadda gudaha oo soomaaliya inay wax ka bedeleen markay arrintaas wax ka bedelaan waxaan leenahay waa arrin oo tusaale ahaan soo dhoweyn mudan qodobka labaadan rabo inaan inaan inaan ku soo xiro waxay tahay in soomaaliya sidaan hadda ognahay dagaal ayay ku jirta waqti dheer hay-adihii oo dawliga ah ma dhisna macnaa dowladda haddaad si saxa u fiirisid xayndaabka magaalada muqdisho macnaa meelo ka mida ayayna si fiican uga tarin ka badanna awood fulineed ma ku laha sidii horey dad khubaraha u yidhaahdeen qawaaniintu haddayna seef wadan waa kelmado heshiis kastoo gasho haddaadan fulin karin waxba ma tarayo ani marka waxay ila tahay in aan culayska saarno in aan hay-adihii dowladda hirgelinno maamul goboleedyada iyo dadka soomaali ahaan annagu aan u heshiinno oo aan dowlad wax ku ool ah oo xuduudaheeda maamuli karta aan samaysanno marka hore intaan heshiisyada gelin markaas kabacdi ayaa waxaa noo suurtagal ah inaan dalalka deriska aan la heshiinno oo aan heshiisyo galno laakiin aniga hadda waxay ila tahay hadalkan oo kale inuu noqon karaba nimankii afarta nin oo isku yimido ninka ka mida yidhi oo lagu halayo oo yidhi war aan roornoo jebinno oo ninkii oo qaawanaano uu lahaa war armaana la furtaa marka hadda annaga tabar aan wax ku hirgelinna ma lihin tabar aan ku kortaroolna ma lihin aan taas dhisanno soomaali ahaan aan isku tanaasulno aan dowladda dhisanno markaas kabacdi aan dibadda u gudubno kaasina waxa uu ahaa doctor axmed maxamed kheere oo ku takhasusay shuruucda caalamiga waxa uu u warramayay wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulo jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan qormadeenna wicitaanka dhegaystaha waxa ay ku saabsan tahay socdaalkii uu shalay ku yimid soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed sida aad wararka idaacadda v o a ka dhegaysateen waxaa socdaalka katsokow lasoo bandhigay qodobo aad u badan oo la sheegay inay labada dowladood ku heshiiyeen inkasta oo qodobada lasoo bandhigay badidood ay ahaayeen kuwo horay looga wada hadlay heshiisyo kalena laga gaaray haddana waxaa ku jiray dhowr qodob oo cusub oo ay ka mid ahaayeen dekadaha iyo waddooyinka loo dhisayo in ay labada dowladoodii ka faa'iidaystaan maalgashi shisheegana ay u raadiyaan arrimahaas iyo waxay la halmaalaba waxaa inoogu marti ah cabdisalaan hadliya cumar oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo haatan ku sugan nairobi kenya mudane hadliya kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad baa umahadsantaha jaamac ugu horeyn sideed u aragtay safarkii shalay uu ku yimid ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya magaalada muqdisho waxa weeyaan horumar xoog la weeyaan in maaragtay labada wadan ee jaarka ah dadka walaalaha in la isafgarto oo la wada shaqeeyo si aad u og tahayba waxaynu leenahay taariikh badan oo soo jirtay in badan oo oo dheer hataa haddayna qaarkeed ayna fiicnaan jirinna hadda soo fiicnaatay waxaynu leenaha oo kale cilaaqaad naga dhexeeya oo xagga nabadgelyada in ciidamo etoobiya oo walaalaheena ay naga caawiyaan sidii argagixisadaan waxuu wax uga qaban lahayn oo qarniga afrika oo dhan laga dhigi lahaa nabadgelyo tanna waa wa waxa weeye uun tallaabadii saddexaad ee ku xigtay ee muhiimka ahayd in mataqaanaa not only inaan taariikhdooda leenahay inaanu iska kaashano xagga nabadgelyada inaan xagga maaragtay dhaqaalaha iyo iyo dadka isku soo dhawayntooda iyo dhaqankana aan iska kaashano waa wax fiican wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumadda hadda joogta tii ka horreysay ayaad ahayd horeyna waad uga soo shaqaysay dalka kaalimo badan oo kala duwan ayaad soo qabatay markii laga tago isbeddelka cusub oo ra-iisul wasaaraha abiy axmed uu la yimid dalka etoobiya intee in la eg oo kale ayaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa kuwii horey looga soo shaqeeyey hore waxa waxa waa saan kugu sheegayba waxaa jiray oo muddo badan socday iskaashiga xagga nabadgelyada waxaa kaloo jiray agreement kale oo aan dowladdii dowladda ka horreysay ay gashay oo ahayd in xagga dhaqaalaha layska kaashado laakiin aan la tafiqyo tirin oo aan weli waxba aan markii dowladdii hore ayna ka qabanin waana loo baahan yahay hadda in wax laga qabto waxaa meeshan jira oo cid walba ay arkaysaa in dadkeena baamishtarka iyo dadka soomaalidu ay u baahan yihiin market boqol milyan oo qofa inay dadkaa boqol iyo milyankaa qofna ay u baahan yihiin in wax usoo galaan oo wax laga iibiyo oo wax oo wax laystaro waayo labaduba waxay sii xoojinayaan in ammaanka iyo walaalnimada iyo jaarnimada heshiisyada la galay maxaa kugu cusbaa heshiisyada waxa waa waa waxyaaba specifica ku jiray mid waad sheegtay in mataqaanaa portska la develop gareeyo in la sameeyo infrastructure in la sameeyo sidii layskugu soo dhawaan lahaa xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo iyo mujtamaca inaad og tahay iyo in kale mooyihin nikadan aan joogno hadda waxay arday badan oo soomaaliya etoobiya wax ka dhigata ciidamo sooma etoobiya jooga soomaaliya waa laysku furan yahay waa la wada sheekaystaa waa laysku midbaa yahay waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinkii ee lagu samayn lahaa hirgelinta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad dhegeystayaal nagala socotaan aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cabdisalaan hadliye cumar wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maxaad weydiin lahayd
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiqani jaamac jooga magaalada hargeysa aad baan horta ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qeyb galayo oo aan wasiirka aan wax weydiinayo ku saabsan arrimihii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya uu ku yimid midda labaad horta koowaad haddaan wax yar oo maaragta aan ku darsado ra'yigayga waa arrin u muuqata horumar aada u ballaaran in la gaarayo haddii heshiisyadaas la hirgeliyo maadaama etoobiya ay tahay waddan populationkiisu aada u badan yahay annaguna aan nahay waddan burbursan ee hadda magaranaysa dhaqaalihiis xun yahay laakiin kheyraad fara badan haysta oo dekado iyo marino caalamiya haysta marka heshiisyadan waa heshiisyo sida aan u arko haddii la hirgeliyo ay ay magaranaysaa faa'iido badan ay ka imaan karto laakiin arrin baa jirta oo dadka soomaaliyeed mar walba meelay joogaan way iska shakisan yihiin shakigooda uu iska badan yahay waddanka etoobiya waa waddan geeska africa markii loo eego aada awood badan u leh xagga influenciga of ma garanaysaa siyaasadda militarily markii loo eego waxyaalahaas oo dhan dadka soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in ay ka faa'iidaysanayso dalka etoobiya sida shakiyadaas oo kale waxaa keenaya
raalli o cabdiqani marka waktigaa dartiis su-aashaada u gudub marka okay waan soo gaabinaya shakiyadaas oo kale marka ay keenayaan ciidamada badda oo etoobiya sheegatay inay samaysanayso toddobaad ka hor haddana ay heshiisyo la gelayso marka shakigaas dadka soomaalida ay qabaan maxaa ma garanaysaa looga shaka bixin karaa wasiirka haduu nooga jawaabi aad aad ayaad umahadsan tahay wasiir hadliye cabdiqani jaamac oo hargeysa jooga aad ayuu usoo dhoweeyey safarka ra-iisul wasaaraha iyo heshiisyada la galay laakiin arrin ay soomaali badan la qabaan ayuu ka shanqaliyey kusoo dhowow waad mahadsan tahay cabdiqani waxaan u malaynayaa horta wax details oo kasoo baxay oon anigu ka warqabaa ma jiro in la yidhi waxay rabaan inay samaystaan ciidamo ciidamo badda laakiin arrinta muhiimkii waxa weeye annaka haddaan soomaali nahay iyo xabashi nahay etoobiya nahay in aan dhaafno taariikhdii hore ee ina dhex taallay ee xumayd oo aan eegno taariikhda cusub ee adduunku ku wada nool yahay ee iskaashiga iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo wax wada qabsashada inaan inaan ka fekerno marka walaalahayga shikigu ku jira shiki mar walba wuu jirayaa waayo laba wadan oo kala gooniyaan nahay waxaan nahay wadamo taariikh leh laakiin waxaa muhiima in mataqaanaa idaylkeen aan aragno dadkan iyagu waa waxa weeyaan waa waa jaarkeeni ma guurayaan innaguna jaarkoodii baan nahay ma guurayno markaa su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye sideen u wada noolaanaa sideen u shaqaysanaa oo sidee dadkeena soomaalida ee maatida iyo masaakiinta le iyo dadka xabashida ee maa- maatinta iyo masaakiinta le sideen wax ugu wada qabanaa Waa su- marka maskaxdaasi in inay isbedesho weeye oo oo mataqaanaa loo arko eh, sidaa wixii specifiga ay iyagu doonayaan amba inagu doonayno dee dawladdeena iyo dawladda etoobiya ka wada hadli doontaa wasiir hadliye mas-uul sanaad soomaaliya ka soo ahayd sidaa aad la socoto duruufaha jiro way adag yihiin ma ahan wax si fudud loo iloobi karo Eh, dabcan waa wax fiican arrinta aad sheegtay laakiin waxaa la isweydiin karaa tii soomaaliya oo ahayd in aynu dhul iyo dad naga maqan yahay oo aan etoobiya ku colaadinaynay maanta tabar ayaaba naga hortaagan oo annagaa taakulo u baahan waxaa waxaan u malaynahaa jama in ay ahayd arrinta aynu dalkeena sheegan jirnay iyo dadka soomaalida ee doonayna inaan caawino waxay ahayd dadkeena jooga etoobiya ee dadka isku isku isirka nahay ee soomaalida in la cadaadin jiray in dhibaato lagu hayay inaan dhibaatadaa ka damqanay oo aan nidhi annaga dhibaatada dadka iyaga ma ogolin intaan annaguna noolnahay maanta arrintaasi way isbedeshay dadka etoobiya jooga ee soomaalida ee isirka u leh waa dad reer etoobiya waa dad etoobiya ka mida waa dad eh, dawladooda ku jira waa dad baarlamankooda ku jira baarlamanka af soomaaliya lagaga hadlaa marka arrimahaasi way isbedeleen marka dib un uma noqon karno inaan hore u eegno weeyaan Eh, dhanka etoobiyase isbeddel miyaa ka jira iyagu baahi ay soomaaliya u qabaan inay dhulka soomaalida qaataan ma jiraan soomaali badan baa arrintaa ka shakisan well I, I don't think meesha in lasoo dhaafaan u malaynayaa waktigii dhul la kala qaadanayay iyo xoog la isku qasbayay iyo eh, inta labaatan sana aan kala daadsanay in dhulkeeniina weli waan waan haysanaa waaya dhege- haddii ay jirtana dee uma malaynayo markaa in ciddii doonaysa duudsi ninkii doonaya ee wuu heli doonaa wuxuu doonayo laakiin anu ma qabo maanta in halkaa la marayo maanta jigjiga waa magaalo jirta awbare waa magaalo jirta lafaciise waa magaalo jirta een, dhagax buur waa magaalo jirta een, danood waa magaalo jirta waa dadkii soomaalida ku nool waxayna ka mid yihiin ummadaa weyn ee kala wada duwan ee dadka reer etoobiya ah, xuquuqdoodana iyagaana raadsanaya wayna haystaan intii badnayd waa tahay Eh, dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ميعي وأبو براء أبو بكر عبد علي أسمع برايا شخصية نول عاصمة دلكا وبرايا أبو بكر صدقيسك أسمع عن كل برنامجك إثيوبيا أنا سوحة أولادنا هي الحسين أولاد سوريين ركزنا إني إنه كأنك عدو سوري أنا كأؤمن أنا في الدفاع عن أولي جدا أيضا أسمعنا أيضا نوعا waxaan ka rabaa marka eh, wasiirka inaan weydiiyo eh, wasiirka hore eh, laba su-aalood oo sikooda ah eh, meesha ay etoobiya uga tanaasushay cadowtinimada iyo guulaanka ay ku haysan ma aha eh, dhulka hadda ay haysato eh, ingiriiska ayada iyo iyo galbeed iska siiyeen oo- oo soomaali galbeed oo keliya ma aha eh, dhulkan hadda eh, jamhuuriyadda eh, dagaalka ay ku wada hankeeda goobta ay ka tanaasushay goobta ay soomaaliya leeshiisay goobta ay isku- isku bedshay annagoo og qorshihii milas ee konton sanano gudaheed inay soomaaliya eh, waxyaalaha ay jireen ay ka mid noqonayso eh, galbeedyada sida dagaalka ka dhaca oo kili kala xadidin doono Eh, maxaa oo iska dhintay ee hadda ay fulinayeen eh, eh, nin ku xigay eh, iscadin oo fulinayay oo dugsiga uu qorshihii ku qoranayay ku yaali karay islaankaas eh, maxaa ahayde, eh, ninka abiy axmed ee oromadaana nin noocyaal sideed sidii la eskimas ekansataa afar xabo oo eh, waayahay su-aasha su-aashaada koowaad waan garanay goormay etoobiya ka tanaasushay xageysay uga tanaasushay su-aashaada labaad waa maxay su-aasha labaadna waxaa waxaan ka rabaa weydiina maxay madaxda soomaali isu jilcinayaan ma etoobiya ma inay dishay ka baqayaan shacabka soomaali inay dish kama baqayaan laakiin ayagu maxay ka baqayaan maxay isliidaan hadda waxaa soo warta facebook waxaan ka arkayay wasaare kheere oo labada gacmood kaliya laada hab ugu siinaya abiy axmed oo abiy axmedna hal gacan oo dhismaya dhinaciisa oo yani si caadi hataa iska ahayn sida xududaana kor u qaadayna dareensiinayo oo oo hal waayahay mushkilkaas Eh, marka eh, iyo iyo asagana eh, markuu wasiir wasiirka arrimaha dibadda ahaa su-aal la weydiiyey ahayd eh, eh, university loo weydiiyey cabdixaafid weydiiyey, eh, ahayd
abuukar abuukar waa ka xumahay taleefonkaada aad buu u gogo-ayaa labadii su-aalood baan ku daynaynaa labadaa su-aalood waan garannay mudane cabdisalaan hadliyo cumar laba su-aal ay ayo talow soo jeediyey
si fiican uma maqleen abuukar walaalkay laakiin iigu celi labada su-aalood tii hore waad ii sheegtay waxaa weeye goormay etoobiya ka tanaasushay dalkeena miya haa tan labaadna waxaa weeye siyaasiyiinta soomaalida cabsida ay etoobiya ka qabaan maxay tahay shacabkeennu kama baqaane iyaguma inay dishay ka baqayaan asoo tusaale usoo qaatay in ra-iisul wasaare kheyre markii hadda uu yimid ra-iisul wasaaraha uu si kal iyo laaba laba gacmood ugu salaamay halka uu ra-iisul wasaaraha abiy axmed hal gacana uu ku salaamay labadaas su-aal weeye horta su-aashii hore waa waa tii hore unbay in yar ka duwan tahay waxaan u malaynayaa aniguna oday weyna waanahay in dhibaatada etoobiyayna dhex taallaa inay tahay xuquuqda dadka soomaalida ee etoobiya degan sidii loo heli lahaa marna waxaan rabnay inay xataa hadday taasi suurtoob weydo innaka aynu dawlad keliya kulligeen wada samaysan lahayd waxaan u malaynayaa marxaladaa waa lasoo dhaafay maanta magan waxa inoo ah jigjigaa inoo ah magan dad soomaaliya xukuma dadkii deganaabaa iskale baarlamankay u doortaan afka soomaaliga baarlamanka lagaga hadlaa marka anigu waxaan u malaynaya conflictkaasi dhinacaasi in uu in uu ka dhammaaday dee inaan doonayno uun inaan inagu soo keenno jigjigiinay noqoto hargeyso oo kale amba muqdisho oo kale haddaan doonayno waa war gooniya laakiin uma malaynayo mabda'a soomaalidu inuu sidaa yahay iyo siyaasadda soomaalidu waxa weeye ummaddaasi uu gaaladii waddanka kala qaybinaysa ay kala wada qaybisay africa oo dhan in la wada noolaado oo wax la wada qabsado oo nabadgelyo laga shaqeeyo waayo potentialkeenu waa waxyaab la weeye khayraad badan baan leenahay dad fiican baan leenahay dhalinyar doonaysa inay wax qabsataan leenahay dadka reer etoobiyana waa saas oo kale mudane cabdisalaan laakiin waxa uu ka arrinta kale- hadlay abuukar waxa uu ka hadlay waxaa weeye dhinaca etoobiya iyagu goormay ma ka tanaasuleen annaga teeni waan garannay may haddii eh, maaragtay loo baahdo hadii waana loo baahan yaha laga yaabaa hadii loo baahdo in marka maaragtay madaxdu wada fadhiisato in treaty laga wada hadlo oo hadduu treaty hore jiri jiray treaty kale oo bedelo la keeno dee madaxda soomaalida taasi eh, mas-uulka ah Eh, maaha uun eh, iyo madaxda etoobiya mas-uulka ah waayahay su-aashiisa Anigu labaad uma haysan in- su-aasha labaad oo ah eh, ma fahmin walaalkay wuxuu ujeedo abuukar ee, meeshani cid cid ka baqdaa ma jirto dad soomaaliya oo rag iyo dumarba leh ayaa muqdisho jooga magaalo walbana jooga inoo taliya ku dadaalaya sidii ummadan burburtay la iskugu wada keeni lahaa oo wax loo qabsan lahaa oo wanaag looga shaqayn lahaa inuu qof laba gacmood qof ku salaamo iyo inuu la inuu hal gacan ku salaamo iyo eh, waxaasi uma malaynayo inay tahay wax muhiim ah waxa waxa muhiimkii waxa weeyaan sidii ummadani dariskeena aan guurayn iyagu inaguna ma guurayno sidaan u wada noolaan lahayn Eh, waanu ku faraxsanahay ra-iisul wasaaraha etoobiya eh, inuu yimi xamar lagu soo dhaweeyey Eh, insha allah inaguna aan ugu tagno eh, dowladdeenu ugu tagto eh, addis ababa waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa ee, dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka marka ugu horeeya waxaan dhamaa- waxaan salaamayaa dhammaan mujtamaca muslimiinta meel walba joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed marka xigtana walaal waxaan rabaa inaan mudanaha weydiiyo annagoo og xaaladda aan ku jirno iyo heerka ay wax marayaan heshiiskan aan lala galanayno waddankan dariskeenaa annaga maxay tahay faa'iidada noogu jiri karto aad iyo aad baad umahadsan tahay waa su-aal ee, muhiima magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta laakiin waad ka tagtay waa maxamuud jaamac walaal muqdishoan kaala socda maxamuud jaamac oo muqdisho joogo ee, mudane hadliyo kusoo dhawow su-aashaas Eh, walaal maxamuud waad mahadsan tahay Eh, annaga faa'iido badan baa noogu jirta faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan horta waxaa laga wada hadlay amuuro fara badan oo dalka soomaalida iyo dalka etoobiya labadaba faa'iido u leh faa'iidada ugu horreysa oo noogu jirtaa waxa weeye inaan nabadgelyada labadaa waddan ka dhexaysa iyo iskaashiga ee argagixisada la dagaalankeega la xoojiyo faa'iidada labaad ee ku jirtaa waxa weeye inaan innaga baayac mushtarkeena rag iyo dumarba aan u helno market oo ay ka iibiyaan waxa ay doonayaan faa'iidada saddexaad ee ku jirtaa waxa weeye baddan ilaahay na siiye ee dheer ee kalluunku ka buuxo in aan dariskeena la wadaagno oo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn oo lacag uga samayn lahayn oo dalkeena hore ugu marin lahayn aan aan aan aan ka shaqayno marka uuma malaynayo maaragtay kulli wixii lagu heshiiyey oo dhan ima hor yaalaan laakiin heshiis etoobiya iyo soomaaliya dhex maro faa'iido uu leeyahay maahane khasaaraheedu uu yaryahay waxaanan ku kalsoonahay aniga dowladda maanta joogta oo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xasan cali khayre inay yihiin dad wax garada oo soomaaliya oo daacada oo karti leh oo waxaad sheegayso ka digtoonaan kara kana digtoon inay yihiin waa in dadka inoo taliya mar walba aan inagu supportkeena siinaa markay qaldayinan daawa qaldan yihiin mudane cabdilaan hadliye haddaan halkaasi uga baxno dhegaystayaasha sida aad carabka ku dhufatay qodobo waxaa tirisay aad leedahay dan ayaa ugu jirto ummadda soomaaliyeed oo ay kaga faa'iidaysan karaan heshiiskan ma is leedahay heshiiskan intiisa badan waa la fulin doonaa annaga halkaan marayno marxaladdaan marayno iyo arrinta innaga iyo dalka dariskeena etoobiya ka dhaxaysa waxa weeye dowlad waloo timaadaaba inay wixii waajibkeedaa qabato inteeda ku biiriso dowladii hore waxay qabteen way ka geysan tahay dowladda hadda maanta joogtaana adigaa arkaya barnaamijkay soo bandhigeen iyo barnaamijyo badan oo kale iyaguna insha allah intooda ay qaban doonaan haddii ay mar labaad la doorto oo ay sii joogaan oo ay sii wadi doonaan haddii kalena dad kale oo soomaaliya iman doona oo iyaguna halkaa ka wadi doona waxa cilaaqaadka laba wadan oo darisa ka dhexeeya ee la doonayo in la isku soo dhaweeyo oo dhaqaalo la wada samaysto maaha wax ayaan keliya laba keliya lagu samayn karo waxa weeye wax muddo dheer u baahan qaarkood haddaa la samayn karaa kuwo kale waxaa la samayn karaa sanad ka bacdi kuwo kalena waxaa la samayn karaa shan sano ka bacdi marka kulli waa waa waa wax taxan waana ogaha inay dowladda soomaalidu ka fiirsan doonto o wixii dan dadka soomaalida waa samayn doonto dhinaca dhaqaalaha markii laga tago waxaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay oo la yidhi waa lagu heshiiyey qodobo horay uu ra-iisul wasaarihii abi ka horreeyey uu ku dhawaaqay isaga oo madaxweynaha soomaaliya uu jooga adisababa oo ka mid ahaa in soomaaliya madax banaanideeda la tixgelinayo arrintaasi ma uun afka baarkiisba mase waxaad is leedahay waa wax dhaqan geli karo oo dowladda etoobiya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka abo ay ku hamin karaan in dhowaan la gaaro anigu uma haysto in ay arrintaasi arrin etoobiya u taalla tahay waa arrin dadka soomaalida madaxda gobolada iyo dowladda dhexe u taalla iyo dadka soomaalida oo dhan sidaan inagu isku habeyn lahayn oo dadka dariskeenna aan ula dhaqmi lahayn iyo kuwa inoo dhow iyo kuwa inaga inaga fogba laakiin anigu uma haysto in mataqaanaa ay tahay eed waddanka la leeyahay uma haysto waxa weeyaan inagu inaan ishabayno weeyaan faahfaahinta dad ka bixisa arrintaas maxaad ka wadaa waddan walba wuxuu leeyahay distoor buu leeyahay wuxuu leeyahay mataqaanaa regulation iyo xuquuq iyo wuxuu leeyahay si laysku afkarto oo ka dhexeeya dowladda centerka iyo dowladaha riijamada ka dhexeeya oo oo la wada socdo marka waxaan u baahannahay in arrintaasi inta la wada fadhiisto aada looga sheekaysto sidii ayaantii dhaweytaba arrimo kale looga sheekaystay oo loogu heshiiyey baydhabo loogu heshiiyey waxaana arrin kalena waa very clear waana international law wax alla wixii maanta la samaynayo oo soomaaliya gudaheeda laga samaynayo haddayna dowladda dhexe ogolayn maaha wax sharciya markay noqoto cilaaqaadka lala samaysanayo riijamada markay noqoto treaties lala heshiinayo wadamada kale wax wax sharciya maaha marka waxa weeye uun innaga dhibaatada aynu soo marnay ee ku jirno ayaan leecleecaynaa maahane arrintu ma ahan arrin ay etoobiya ayna qasbayso amba waddan kale ayna qasbayo innagaynoo taallaa sidaan u heshiin lahayn oo wax u wada qabsan lahayn oo dowlad walba dowladda gobolkana waxeeda loo ogolaan lahaa dowladda dhexdana waxeeda loo ogolaan lahaa tamanshiibeedana waxeeda loo ogolaan lahaa waayo waxaan ku heshiinay saddexdaa dowladood inaan samaysano ta dhexe ta mataqaana regionka iyo ta magaalooyinka ee manshiibyada dowladda hoose waayahay mudane hadliya ugu dambayntii heshiiska maanta muqdisho carabka looga dhuftay ma ahan intiisa badan sidii aan horeyba isugu raacnay wax cusub waa heshiisyo badan oo horey loogu soo celceliyey ma isleedahay heshiisyadan iyo heshiisyadii ka horreeyeyba wax dhaliila oo adiga ogaanta aad u heli karto oo aad isleedahay inkastoo ay fiican tahay xiriirka labada dowladood in la wanaajiyo laakiin khataraha noocaas oo kale ah ayaa ka imaan karo hadday doonto farsamaha noqote
wa wa wax wal oo la rabo in la sameeyo baba horta waa midda hore aan ugu horeyso kule waxa weeye heshiiska maanta la sameeyey waxaa ku jira qodobo aan berigii aan aanan anigu hore u maqlin waxaa ka mid a dekedaha la dhisayo oo oo nambarkeeda la yidhi waa afar waxyaabo kalena way way ku jiraan waxaa ka mid a in la yidhi magaalooyinka waaweyn aan geysano consulate waxaa kaloo ka mid ah in waxyaabaa ku jira aanan aan aan hore ugu jirin laakiin wax wal oo la wadaba oo weliba laba wadan oo derisi ay ka shaqaynayaan kolley baa dhibaato way imanaysaa waa tahay waxaa muhiimkuuni waxa weeye inagu inaan foojignaano oo dadkeena inoo samaynayo waxaayo dowladdeena aan support garayno aan aan hore u soconno mudane cabdisalaan hadliye cumar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waktigaaga thank you walaalka dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay safarka ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegey magaalada muqdisho shalay waxaa inoogu marti ahaa cabdisalaan hadliye cumar wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda toddobaadkanna waa naga intaas tan iyo kulantadeenna dambe maqal dambe oo xiisale
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha barnaamijkaasi oo kale waxaad v o a ka dhegeysan doontaan toddobaadka soo socda haddii eebba idmo halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america hal qof ayaa dhintay magaalada sallaxle ee duleedka magaalada hargeysa koob iyo toban kalena waxaa soo gaaray dhaawac fudud halka lixdan iyo saddex guri iyo dugsiyadii waxbarashadu ay dumeen kadib roobab dabeelo watay oo xalay ka da-ay halkaasi wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa khasaaraha iyo waxa ilaa haatan caawimo ah ee dadkaasi la gaadhsiiye ka waraystay guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan faysal cali sheekh
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii abbaaro shalay maqribkii lixdii iyo labaatan qiyaastii waxaa ka dhacay degmada sallaxle oo koonfurta hargeysa ama gobolka marojeexko dhinaca koonfureed kaga beegan hargeysa waxaa ka dhacay runtii roob dabayl xoogan wata oo duufaan lagu tilmaami karo marka wuxuu khasaare nafeed iyo ku maalba runtii waa uu geystay waxaa ku dhintay wiil afar jir ah ilaahu naxariisto ehladii iyo gruubkiina waanu la kulanay reerkiina waanu la kulanay waxa uu khasaare u geystay ilaa afar iyo labaatan guri oo dhagaxa runtii jiingadda wuxuu ka qaadiyo wuxuu derbigiisa dumiyaba runtii wuu sameeyey waxaa kaloo uu waxyeelo u geystay ilaa iyo koob iyo toban jiingadood wuu dumiyey ilaa sideed iyo labaatan beebeega bahalka la yidhaahdaa ee aqalka kuwaana iyagana wuu dumiyey marka ay sugeen waa saddex iyo lixdan guri oo hooy oo dadku hooyanaya dadku u hooyanayeenbu runtii ayuu ayuu waxyeelo weyn u geystay sidoo kale intaasoo qura kuma ekane iskuuladii ku yaalay degmada sallaxle ku yaalay saddexdii iskuul oo ku jiro kii hooyga iyo kii magaranaysa secondariga iyo kii kalaba saddexdaba runtii saqafka ayuu qaarna kalabarh ka qaaday qaarna intooda badanba runtii uu ka qaado waxyeelo badan runtii u geystay dhirtii ku taallo oo dhan runtii uu wada fujiyey marka wuxuu ahaa runtii mid aad iyo aad u xoog badan oo dadkii runtii waxyeelo adag runtii xagga noloshoodii ayuu u geystay
dhibaatada baaxaddaa leed sheegtay markay dhacday ee idinku goobtii tagteen dadku marxalad noocmaa bay ku sugnaayeen maxaa la kulanteen wallaahi dadku dee dad dhibaata ku dhacday bay inta badan ahaayeen waxay ku mashquulsanaayeen bal alaabtoodii soo urna waayo waxaa daadsanaa jiingadihii iyo waxyaabihii hooyadoodu ka samaysnaayeen baa dhulkii aada ugu filaqsanaa oo diyaabisa iyo dhirtii iyo de waxa isdhex yaallay iyo looxaantii iyo wixii o dhan oo meel fog ay ku wada daadisay oon xataa aanay kala garanayn dadku kuulahaa iyo kii kale ay isdhex gelisay markaa runtii dadku aad buu mashquul u ahaa qof walbana dee wuxuu urursanaya alaabtiisii qaarkood waxaa kaga qooyey waxalaali wixii meherada yaalay oo dhan baa runtii kaga qooyey maad moodeen runtii meheradaha qaar in dee meherad weligeeda ka jirtay kuwii bakaarada ahaa oo ka mid ahaayeen markaa runtii dhibaato culus baa dadkaas ku dhacday talgalkayguna waxa weeye runtii inaan wixii aanu ka qaban karno aanu ka qabanno oo aanu iskuullada iyo meelaha dumayna deg deg hay-adaha iyo ciddii dowladdaba aanu la kaashanno dhinaca kalena dee ummadda oo dhan waxaanu ugu baaqaynaa in loo gurmado oo wax lala qabto dadka hooyla-aanto ay hayso weliba roobna runtii uu dul taagnaa oo xaalad adag runtii ay ku sugnaayeen faysal marka saddex iyo lixdan guri ku dumay hoygii waxbarashadu ku dumay goobihi caafimaadka iyo goobihii kale asaasiga ahaana dhibaatada u gaadhsiiyey xalay oo keliya idinku waa tagteen maxaa gaadhsiiseen dadka runtii waxaan ku tagnay wefti baan ku tagnay hay-adeeda netford la yidhaahdo ama hay-adda u diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka waxaa nala socday wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada waxaa nala socday barasaabka gobolka ee agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka xubno wafdi oo noocaasaan ahayn waxaanu runtii dadweynihii si aanu u ogaano marka hore xaaladda ka jirta oon u kormeerno bal dhibaatadu ilaa heerka ay gaadhsiisan tahay baanu ujeedada u weyneyna u tagnay ahayd waxaan runtii gaadhsiina kaayad ahaana aanu u qaadnay xoogaa raashina oo baabuur iska roga ah aanu ku qaadnay oo iskugu jira timir bicihii dadku ay ka hoosgelayeen ay hoyga ka dhiganayeen iyo muxuu ahaa buskud caruuraha iyo waxaas la siinayo waxaa kaloon u geynay bustayaal iyo alaabooyin kala duwan oo runtii dhifrina iyo dharba runtii waanu u geynay marka waa hordhacbaa runtii ay ahayd si aanu dee dadkii dhibaataysnaa ee daa dadka iyo roobku dee uu waxyeeleeyey aanu aanu aanu runtii ugu gurmano marka runtii aad bay dadku noo soo dhaweeyeen si wanaagsanna runtii way nagu qaabileen
marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee dhimashada ah burburka hantiyadaad sheegtay dad iyagu dhaawacyo fudud soo gaadheen baa jira iyaga tiradooda iyo mala kulanteen runtii dadku dhaawacyadu way fududaayeen dad dhakhtar ku jira runtii lama aanaan kulmin laakiin waxaa lanoo sheegay inay dee dad ama jiingadi jartay ama qaarkood ay meel wax ku dhaceen waxyaabihii dumayey waxyaabihii ku dhacay laakiin runtii khasaarahaasi xagga dhaawacyada aad bu u sahlanaa waayo dad u jiifa runtii maanaan arag waase lanoo sheegay inay dad ku dhaawacmeen runtii waanu ku wargelinay madaxweynahana waanu la kulanay isla maanta duhurkii kolkii aanu soo galnay shantii subaxnimo ee saaka ayaanu baxnay madaxweynuhuna runtii aad iyo aad buu ugu diyaar yahay wixii lala qaban karaba dadkaas in lala qabto markaa qorshihii bal qiimayntii ayaanu imika gacanta ku haynaa onu caawa ilaa galabta bilaabayna in la qiimeeyo bal khasaaruhu baaxaduu leeyahay iyoiyo sidii bal wax looga qaban kari lahaa kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan faysal cali sheikh oo u warramayey wariyahayaga hargeysa barkad maxamuud kaaliye
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o e mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o e maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
madaxweynaha kenya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana masuq maasuqa waxaana uu shaaciyey xisaabtan lagu sameynayo dhammaan dadka haya xilalka dadweynaha gaar ahaan isha ay ka imaanaysa hantidooda tallaabadan ayaa ka dambeysay fadeexo dhinaca maamulka lacagta ah oo soo baxay kuwaasi oo muujinaya in malaayiin lacaga ah la lunsaday ilaa haatan afartan qof oo iskugu jira saraakiil dowladeed iyo shakhsiyaad kale ayaa loo qabtay fadeexo la xiriirta lacag arrimahan ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay cabdiqaadir oore axmed oo xildhibaan ka ahaan jiray galbeedka wajeer
walaal talaabadan oo madaxweynaha la yimid waxay ku saabsan tahay masuq maasuqa oo wadanka ka socdo weliba beryahan eedeymo badan ama xog ay soo baxday in maaragtay lacag badan ay maaragtay laamaha dawladda ay ku dhumeen idaarado ama department ay ku dhumeen marka amar wuxuu bixiy in maaragtay baaritaan lagu hagaajiyey dadkii madaxda oo oo xilka dawladda hayay weliba wuxuu amray maaragtay in madaxda kulli ka bilaabato asaga uu iska bilaabay uu dhahay in maaragtay lagu hagaajiyo waayo in ay banaanka soo dhigaan maalkoodi iyo wixii maaragtay audit in lagu hajiyo lifestyle audit wixii maal ay leeyihiin xoolo ay leeyihiin in la ogaado meeshii kasoo galeen marka go-aanka maaragtay madaxweynaha baaqa kasoo baxay kaas waaye marka taa iyada naftinkeeda way saacanta laakiin waktiga hadda la joogo wixii la isweydiinayo waxaa waaye musuq maasuqo ilaa cabaar u socday wixii wakti badanna markii uu dawlada markii dawladda ka hadasho madaxweyne u hadlo dadkay saameyneysa waa dadka xilka hoos ahaayo laakiin dadkii madaxtooyadii joogii dadkii madaxdii ahaay wasiiriintii badana cid loo xiray amaba maaragtay maal laga soo celi weli lama arkin waan gartay ma ma jiraan ma jirtaa hay-ad u gaara oo oo dawladdu ay leedahay oo musuq maasuqaas la dagaalanta horey mau jirta waa jirtaa laan madax banaan oo anti corruption maaragtay arrimahan anti corruption iyo economic crimes loogu tiragalo waa jirta ah oo madax banaan waa hay-ad dawlad oo madax banaan laakiin iyada naftinkeeda awoodeeda ayaa laisku haystaa intaas soo sano wakti walba wax baa la sheegaa intaas soo file intaas soo case ayaan haynaa oon baarayn ay leeyihiin laakiin ilaa waktigan case weyn ama dad madaxa oo la aqaano oo wasiiriin ama p s s ama mudan mudanayaal ah oo kootini la keenay maxkamad la keenay oo la xukumi weli lama hayo marka awooddeeda haddana ayada naftinkeeda laisku haystaa oo way jirtaa laakiin wax awood ay leedahay xoog ay leedahay ma jirto waan gartay marka tallaabadan madaxweynaha hadda sidee loo arkaa dadkiinan dowladda kasoo shaqeeyay adu xildhibaan horaad ahayd mid shaqaynaysa ma u egta walaal arrintaan mid shaqaynaysa uma eka sida run ahaantii haddii la dhaha life lifestyle audiga laisku hagaajinaa waa in horta madaxweyneha asaga iska bilaabo ehelkiisa inuu iska bilaabo waayo familigiisa iyo wixii ka agdow sidaan ognahayna madaxweynaha naftinkiisa family madaxweyne horead ka dhashi wadanka ayaga naftinkooda hanti badan oo laisleeyahay kuma habooneen i waxa ama ay u shaqaysteen ma aha ayay leeyihiin si iyadii naftinkeeda dadku waa laisweydiinayo war lifestyle audit haddii la hagaajinhayo waa in madaxweynaha uu iska bilaabo oo ilaa aabihiis wixii hantida uu lumi ama wadan ka boobay in laga bilaabo waayo marka waxaan waa iska public relation kolley sidii dadka ay u arkaan asaga inuu arrimahan musuqmaasuqu inaad maaragtay isbedel ka keeni rabo sidii run ahaantii laakiin wax action oo weyn oo hadda laga filinayo arrintaan mala ani sidaan u arkahay kale waxaa kaloo xasuus mudan hadda ka hore baarlamaanka madaxweynaha wuxuu soo saaray oo qolada anti corruption commissionka ay keentay magacyo ilaa laba boqol oo madax governatoriyaal xildhibaaniin dad wasiiriin oo musuq maasuq lagu haysta ilaa al-aankan labada boqol dad maaragtay xas xabsi ugu jiro amaba la xukumi lama hayo marka waa un tii oo kaleato unba hadda iskalena sidaa hadda anaan u arkahayno oo iska un public relation
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan hore uga ahaan jiray galbeedka wajeer cabdiqaadir oore axmed oo u waramayey wariyahayaga halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan kusoo dhoweeyo haaruun macruuf oo stuudiyaha ugula suganna inuu naga wargeliyo wixii u dambeeyey ciyaaraha adduunka haaron mahadsanid jaamac ciyaaraha waad booxa sheegay ninka ugu da-da yar baan u malaynaya stuudiya taas kartanayahate wararka maanta ciyaaraha la sugaya waxa weeyaan waxa ciyaaraya hadda ciyaarta socoto waa costarica iyo serbiya serbiya ayaa ku hogaamineysa hal iyo eber waxaana ka dhiman way dhamaatay sekano ayaa ka dhiman ciyaarta waxay u badan tahay inay serbiya ay ku guuleysato ciyaartan ciyaartiina hadda way dhamaatay sida muuqata aynu waxaa kaloo maanta ciyaari doonaa brazil iyo switzerland brazil waa wadanka mid kamid a wadamada sida weyn loo filayo inay ku guuleystaan koobka koox aad u adagna oo ciyaaryahano aada u wanaagsan ay u ciyaarayaan waxaa ciyaarta ugu adag maanta ay dhex mari doontaa oo kale jermalka iyo mexico laba kooxood oo labaduba aada u adag jermalku koobkan iyagaa difaacan iyo haysta mexicana wadamada ugu fiican kubadda ayay ka mid yihiin dhinaca latin america qaaradaha marka waynu sugi doonaa bal maaragtay natiijada ciyaarahan iyo sida ay ku dhammaato dabcan waxaan u malaynayaa dadka dalxiiska jecel baa tahay germany iyo mexico markii kala dooro lagu dhaho mexica dooranaysaa baan u malaynaya waayahay dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf haatanna dhinacii heesaha baledweyn dhegeysi habboon
jacaylow oo dhaliilu diidade baanu haystay waa jacaylow ogaaladhayno idibaanan karino berkaayi badnaayo bogata gataaliyo inoya bircashaaqu keenbaatu haystee webigu butaawo beeraha waraabsho kubahad ku jiifo tawbaaxu buuxjo badarkiioo gallaydii laga tuure baalko canabkii ibslaado quladiyoo yaara lagu waabariisto beeruhu gujooga soo berisa magadkii geelidnoynibate butaawo beeraha waraabsho ukubahad ku jiifo dirta ubaaxu buuxsho badarkiioo gallaydii laga tuure baalko canabkii ibslaado fuladiioo yaara lagu waabariiso beerugu jooga soo berisa magadkii geelidweynabati dhanka bari magaalada soo boqoraad joogto iyo dahabdhammoodo bilicdii haweenkiyo idiloo dhammeeyo boqotaajoogo baalgoraylaamudu baarkana casaankii bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beertelaasho uu buseele maanbaro
heesta baladweyn iyo codka hallaasiga xasan aadan samatar dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii tan iyo kulantadeena dambena waxaannu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh
aniga iyo beerura iskuwaana soo bixin sobridadeydii iyo bidaashadeedii buundaayaartii beriga weyn ku taale gudkood bartankeeda mahay sawbixiisa weye meelo dadku joogi may oran sow bixiisa weeye ballan baanu dhigano dadku joogi may oran
From Washington,